halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah lixda bisha februari sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
galmudug waa isteed ka mid isteydyada waana midka ugu hooseeya hadda runtii lagama hooseeyo dhulkay taal waxa keliya oo farriidiisii faraya ganastada galmudug way dayaceen dalka way dayaceen galmudug ogaada warseelaya xataa kama warqabaan duusamareebna ma iman waa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ka warramayay kulan uu la yeeshay mas-uuliyiinta iyo waxgaradka galmudug ka soo jeeda oo ka dhacay magaalada muqdisho warbixin ayaannu idinka haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan shuban biyood laga soo sheegayo gobolka shabeellaha dhexe inuu dadku dilay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa mas-uuliyadda canshuur bixinta iyo weliba canshuur qaadista golaha ammaanka oo isku raaci waaya cambaaraynta dowladda siiriya ee bashaar al asad ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
rag hubaysan ayaa xalafiidkii hore ku dilay magaalada beledweyne allah u naxariistay cabdi iido sabriye isagoo kasoo baxaya salaadii cishaha masaajid uu imaamka ahaa oo ku yaala xaafadda xaawataako gaar ahaana laanta nuur xawaad cabdi iidow ayaa dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey waxa uu ahaa nin diinta islaamka fidiya waxaana uu ka tirsanaa culummada tabliiqa marxum cabdi iidow sabriye ayaa ahaa nin aad gobolka hiiraan looga yaqaanay burburkii dowladii soomaaliya sanadkii ilaa iyo horaantii sanadihii labada kun waxa uu soo noqday guddoomiye degmada buula burde lama oga sababtay cidda dil ka geysatay balse dad ka agdhowaa goobta dilku ka dhacay ayaa sheegay in raggii falka dilka ah geystay ay baxsadeen
dagaalka ku salaysan isirka ee ka qarxay waqooyi bari dalka koongada dimuqraadiga ah ayaa sababay dhimashada in ka badan afar iyo labaatan ruux iyadoo boqolaal gurina dablab qabadsiiyey saraakiil koonga ah ayaa sheegaya in dagaalku uu dhammaadka toddobaadkii hore ka bilowday gobolka ituri waxaana u dhexeeya laba beelood oo kale ah heema iyo lendo ilaa iyo hadda lama oga sababta dagaalkan kicisay hase yeeshee labada qolo waxa ay cadaawadoodu soo socotay tobanaan sano ergada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan kongo waxa ay sheegtay in ay xaaladda qiimaynayso isla xilligaasi ayay dowladda maraykanku xayiraad ku soo rogtay hogaamiye milatari oo kongo u dhashay iyo saddex ka tirsan horgojoogayaasha fallaagada ah kuwaasoo lala xiriirinayo in ay qayb ka qaateen faafinta amni darrida saboolnimada iyo weliba barakicinta dad fara badan subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan halkaaad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna muqdisho kulan looga hadlayay sidii loo nabadayn lahaa beelaha xurguftu ay ka dhaxayso ee wadadega deegaano ka tirsan galmudug ayna ka soo qayb galeen madaxweynaha maamulkaasi siyaasiyiin iyo waxgarad deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in dowlad goboleedka uu hogaamiyo uu yahay midka ugu hooseeya marka la barbar dhigo horumarka ay ku tallaabsadeen dowlad goboleedyada dhiggiisa ah waxaana uu qiray in sababta arrintaasi ugu wacan ay tahay isfaham waa iyo khilaaf beeleedyo hareeyey deegaano badan oo ka tirsan maamulkaasi hadalkan ayuu madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ka sheegay kulan looga hadlayey sidii loo nabadayn lahaa beelaha degan galmudug oo lagu qabtay magaalada muqdisho galmudug waa isteed ka mid a isteydyada waana midka ugu hooseeya hadda runtii lagama hooseeyo dhulkay taal waxa keliya oo farriidiisii faraya ganastada galmudug way dayaceen dalka way dayaxeen galmudug ogaada war see layahay xataa kama warqabaan dhuusa mareebna ma iman hal nin kama iman hal qof kama iman nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda galmudug ayaa madasha kulanka ka sheegay in soomaalidu culays badani ka degi lahaa haddii mar un ay dhacdo in lagu guulaysto heshiis la kala dhex dhigo beelaha kala duwan ee galmudug ku abtirsada waxaan is leeyahay dadka halkan fadhiya ahi mucdamkoodu waa galmudug waa dad labeen ah madaxweynahoodiiyaa hor fadhiya haddee waxa noo yaalo waa badan yihiin qaybta ugu muhiimsan ugu horraysaana waxaan is leenahay waa dib u heshiisiin dadku meeshaas waa la-yihiinoo waa la huba haddii laga daweeyo ayada oo heshiis la helo soomaalida horey wa reer nabada looma tali waayo waxaad moodaa culays badani waa naga degi lahay soomaalina waa ka degi lahay haddii heshiis la helo iyo nabadayn sidoo kale nabadoon cabdirashiid cabdi axmed ayaa siyaasiyiinta iyo odayaal dhaqameedka ka soo qayb galay kulanka ugu baaqay inay xoogga saaraan sidii ay u qaadan lahaayeen howlaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta isugu jira ee iminka ay wadaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa galmudug waxaan rabnaa inaad nala qaadataan nabadaas oo aanu wadno oo aqal walba oo soomaaliya inaan gelinaan rabnaa aqal walba oo soomaaliya nabaddu inay gaarsiu dhibku u gaaray inaan u gaarsiin nabaddaan rabnaa waxaa weeye marka walaalayaal ma jirto soomaali dad isnecab oo qabiila ma jiraan siyaasad baa la isku riixayaa senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa qaybaha bulshada ee ku dhaqan galmudug ku booriyey inaanu geedi socodka nabaddu dheeraan oo ay si fudud ku hirgeliyaan waxaan hubaa oo kalsooni ku qabaa anigu waxaan aadba usii aqaan waa reer galmudug walow hadda soomaali aan wada bartay oo wakhtigu i baray colaad fudud iyo nabad fududba galmudug waa leedahay aynu u istaagno nabad fudud oo ilaahay iidanka anaan ka kicin aynu intaas u istaagno ugu dambayntii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ballan qaaday inaanay meel soke uga soo hari doonin dib u heshiisiinta beelaha wada degan galmudug waxaana uu xusay in arrintani uu bilaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xilligii uu gobolka booqashada ku tegey annagu waxaan isu xilqaanay kuna dadaalaynaa insha allahu tacaala aniga iyo madaxweynaha federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ku dadaali doonaa intii ka hartay arrintii galmudug iyo dibashsiinteeda iyo isku xirkeeda iyo midaynteeda inaan ka sii anba qaadno meesha ay joogto oo aan dhammaystirno sida ugu dhaqsaha badan dib u heshiisiinta laga dhex wado beelaha wadadega deegaanada galmudug ayaa soo jiitamaysay muddo dheer waxaana jirtay in dhowaan lagu guulaystay heshiis dhex mara maamulka ahlusunna iyo dowlad goboleedka galmudug iyadoo iminkana ay harsan yihiin dhammaystirka xorgufyo siyaasadeed oo weli kasii dhex jira qaar ka mida beelaha halkaasi wadadega xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan cudurka shuban biyoodka ayaa lagu soo waramayaa in dad ay ugu dhinteen deegaano hoostaga gobolka shabeellaha dhexe warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka mahadaay saalax fuleel xaaji ayaa waxa uu sheegay inta ay xaqiijiyeen ilaa saddex iyo toban qof in xanuunka shubanka ay ugu dhinteen deegaanada gaashaanle maandheere iyo daymadsame oo dhammaantood hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle shuwanbiyood aw ka dilaacay tuulooyinka sabca jaziira kasoo bilaaw laakiin gaar ahaan shaan oo afar ku dhimatay buulo shiidlo oo iyadana afar ku dhimatay shiidla bari waaye oo ku dhinteen afar qofood habar iyo intee saddex caruur ah kalka shuwanbiyeedkaas culus oo emergency ah barna tuulooyinka ceelbaraf iyo fool dheer siduu dhibaatooyinkii erigii oo ma aragti halkii baarka aaga dhacayo gunugunoow gelayo oo kaleenta ummaddii sidii ay yihiin wakhtigii kuleelaha la joogay gubigii waa eber ummadda biyo cabaalkoodii a dhibaato eh xoole iyo dad ma loo kala reebanaa emergency waa in laga gaaraa deegaanka maharday oo ka kooban afartan iyo toddoba tuulo waa ina loo helaa kiisaska intaasna waa ku ilaa hadda inta ku dhimatay waa toban iyo saddex ruux dadkan cudurka shubanka ugu dhintay gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay isugu jiraan caruur iyo waayeel in ka badan boqol iyo sagaashan bukaan ah oo xanuunka uu haleelay ayaa waxaa la dhigay cisbitalka magaalada jowhar sida uu warbaahinta u sheegay agaasimaha cisbitalka jowhar dr cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan shuwan biyoodku wuu jiraa bishii disembar waxaa soo gashay caruur lixdan iyo sideed iyo labaatan qof oo waaweyn isku darkooda waxaa waaye siddeetan iyo sideed qof bishii janaayo hadda dhammaatay waxaa soo gashay caruur konton iyo sideed oo under five ah iyo labaatan iyo saddex dadka waaweyn konton iyo sideedna caruur bisha janaayo total nambarka wuxuu noqonayaa boqol iyo lixdan iyo sagaal bishan oo hadda aan ku jirno february waxaa soo galay ayagana toban iyo labo labadii way baxeen tobankii ayaa jiifto dhammaan labada bilood marka la isku daro iyo maanta waxaa soo gala isbitaalka boqol sideetan iyo kow toban qof ayaa hadda jiifto afar caruur ah iyo lix waaweyn horta shubanka inta badan haddaan kaaga sheekeeyo meeluu ka kala yimid tuulooyinka oo dhan wuu ka yimid ki waxaa ugu badan oo ay ka yimaadeen ee bukaanada noo yimid oo shubanka qaba magaalada jowhar xaafadaheeda boqol iyo sideetan iyo kowgaas boqol iyo afar ka mid ah waxay ka yima- ka yimaadeen magaalada tanjowhar xaafadaheeda kala gedisan oo ay u badan tahay xaafadda hanti wadaag tuulooyinka kale waxaa weeye waxaa inta ugu badan tuulalaya buurana saddexaa ka timid gaashaanlena saddexaa ka timid mooykana saddex dhammaan inta soo hartay oo dhan waxaa ka yimid hal ama laba hal hal hal ay u badan yihiin wasiirka wasaaradda bey'ada iyo horumarinta reer guraaga ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed xuseen diiriye ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladda deegaanka ka jirta ay tahay mid aada u culus waxaana uu si gaara u tilmaamay biyaha iyo nadaafadda oo aanan ahayn kuwo wanaagsan
waxaad arkaysaan in ximan la cadayo oo webiga laga dhex qoday ximankaa biyaha laga helaayo ma ahan biyo meel dheer ka yimid kuwa wasaqdaha kor saarnay oo dhulka hoos u galay weye wax ma ahan yani mataqaanaa meel fog ka yimid waxaan ka arkaynay dadka dhibaatada haysaa inay ahayd awala nadaafad darro nadaafad darradana asalkeedu uu ahaa biyaha oo wasaq ah la isticmaalayo saxradii oo meelo lagu kaydiya aan lahayn oo bannaanka lala fadhiisanayo waxaa ka soo baxana ay noqonayaan jermis jermiskaasuna qofka biniaadamkaa markuu u gudbo uu ku dhalinayo maxay ahayd cudurrada shoombiyoodka iyo wax loo dhinto waxyaabaha la midka ah howlwadeennada caafimaadka iyo mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in sababta dhalisay xanuunka shubanka ay tahay biyo la-aan daran oo deegaanka ka jirta iyadoo inta badan dadka shubanka u haleelana ay ahaayeen kuwo ku tiirsan biyaha webiga shabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
canshuurta ayaa ah waajib muwaadin kasta oo shaqaysta saaran wax iibsada amaba laga iibsado sidoo kale dowladda qaadaysa canshuurta ayaa iyana waxa uu xil ka saaran yahay shacabka ay canshuurta ka qaadayso inay u fidiso adeegyada ay u baahan yihiin haddaba mas-uuliyadda iyo muhiimadda bixinta iyo qaadista canshuurta waxaa warbixintan ku eegaysa falastiin axmed iimaan wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa waddo dadaal ay ku doonaysa inay ku qaada canshuurta wax iibsiga iyo adeegyada iyadoo arrintaasi dhowaan uu ka warbixiyey wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan beyle oo toddobaadkii hore shir jaraa'id ku qabtay muqdisho marka waxay noqotay inaan qoladii hoteelada la shiro inaan qolada electricitiga iyo leyrhka iyo biyaha iibsa la shiro inaan qolada kableka soo gelisa telefishinka la shiro inaan qolada biy xawaaladaha la shiro baananka la shiro inaan qolada qaadka ku shaqala la shiro qolo wal oo wax ku shaqalaba la shiro oo aan maalmo la shiro maalmo oo aan isla fahmno horta waxaan doonayna wuxuu yahay dadku sas bay wada qabaane inaan saska ka saaro yaa doonayna anaguna saska inaan ka saaro waxaan halkay gelayaana aanu sheegno sida dalkan usoo kabanayaan aanu sheegno inay wax nagala qabtaanna aanu sheegno bixinta iyo qaadista canshuurta ayaa faa'iido u leh bulsho walba iyo waddan walba haddaba canshuurta wax iibsiga sidee muhim ugu tahay dhaqaalaha dal walba waa kan brofesor xuseen warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kaalgary oo arrintaasi sharxaya waxa horta muhiima kow dee haddii aanad cashuur bixinin dee dabcan iskuul heli maysid haddaanad cashuur bixinin caafimaad heli maysid haddaanad cashuur bixinin ciidan iyo nabadgelyo heli maysid laakiin dadku waxay isweydiinayaan lacagtii haddaan bixiyo cashuurtii ma gaadhaysaa dawladdii oo khasnaddii ma ku dhacaysaa weeyaan ta ugu daran ee la isweydiinayaa waxa runtii burburaa wadammadu markay burburaanna waxa ugu horreeya burbura waxaa ka mid ah aaminaadaas la aaminayo qofkii dhexe ee cashuurta ururinayay ee dawladda u geynayey oo waxaa la yidhaahdaa waxyaalo badan imika la soo saaro identity economicisa la yidhaahdo oo qofku wuxuu isku haysto ama uu doonaya inuu noqdoba eh, ayaa keenta inuu wixii loogu talagelay sideedu u qaban karo oo masalan qofku yidhahdo cashuur qaadan wanaagsan baan ahay hadduu cashuur qaadan wanaagsan yahay micnaheedu uu u fasirto in cashuur wanaagga uu ku jiro inuu lacagtii qaado oo uu u geeyo dowladdii marka laga soo tago faa'iidada dhaqaale ee canshuurta ay u leedahay dowladda iyo dalkaba haddana waxaa jira waajibaha dowladda lafteeda fuulaya oo aysan qiil u helinin marka ay canshuur ka qaada shacabka inta badanna waxyaabaha lagu qabto canshuurta waxaa ka mid a ammaanka adeegyada nadaafadda caafimaadka dhismayaasha iyo dayactirka wadooyinka iyo guud ahaan adeegyada bulshada waxaana dhammaanba adeegyadaasi lagu bixiyaa canshuurta shacabka laga qaado dunida horumarta marka la eego haddaba maxaa ka mid a waajibaadka dowladda ku kordhaya marka ay shacabka canshuur ka qaado waa kan maxamed bashiir cumar oo arrimaha canshuurta iyo dhaqaalaha ku xeel dheer oo arrintaasi sharxaya
maxaa yeele dowladdu waxayba u jirtaa ogolaanshaha shacabkii baa u baahan dowladda oo shacabka qof kasta oo bi- oo- oo shacabka ka mid ah wuxuu u baahan yahay waxyaabo uusan asaga qabsan karin oo ka mid ah eh, in booro la dhiso kaabayaasha dhaqaalahoo kale amnigoo kale eh, caafimaadkoo kale iskuulladoo kale marka qof kasta oo hataa qofka ugu taajirsan shacabka keligii ma suubsan karo elaboor ma suubsan karo en- en isbitaal ma suubsan karo waxaasoo dhan keligii marka shacabkii baa isu yimid waxay dhaheen maadaama aanan suubsan karin waxan waxaan u baahannahay dowlad dee dowladdu af keli ma ahane dowladdu waa inay awood leedahay ay ku fuliso wixii shacabka isku raacay in la qabto taasaa marka ugu horreysa keentayba dowladnimada sidaa daraaddeedna sida dowladdii wixii ay ku shaqayn lahayd ee dhaqaalihii ay ku shaqayn lahayd loo helo waxaa adduunka suubiyey waddamadii ugu horumaray ee ugu horreeyey ay suubiyeen waxaa weeye canshuurta inay shacabkooda saaraan oo shacabka laga soo qaado marka dowladdu maadaama ay meesha ku joogto ogolaanshaha shacabka dimuquraadiyad iyo kala dambeyn saa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay shacabka inay u qabato wixii ay sheegatay dadka qaar ayaa ku dooday inaanay jirin adeeg ay dowladda shacabka u qabato sida ammaanka caafimaadka dhismaha wadooyinka iyo wixii soo raaca oo dhammaanba dadku ay lacagtooda ku raadsadaan adeegyadaasi iyadoo dhammaan adeegyadaasina ay yihiin kuwo maqan ama shirkado gaar loo leeyahay ay maamulaan haddaba sidee fakarkaasi ay dowladda shacabka qaarkiis uga qancin kartaa waa kan mar kale brofesor xuseen warsame waxa een, horta muhiima een, ah, kow dee haddii aanad cashuur bixinin dee dabcan iskuul heli maysid haddaanad cashuur bixinin caafimaad heli maysid haddaanad cashuur bixinin ciidan iyo nabadgelyo heli maysid laakiin dadku waxay isweydiinayaan lacagtii haddaan bixiyo cashuurtii ma gaadhaysaa dowladdii oo khasnaddii ma ku dhacaysaa weeyaan ta ugu daran ee la isweydiinayaa waxa runtii burbura wadamadu markay burburaanna waxa ugu horreeya burbura waxaa ka mid ah aaminaadaas la aaminayo qofkii dhexe ee cashuurta ururinayay ee dowladda u geynayey oo waxaa la yidhaahdaa waxyaalo badan oo iminka lasoo saaro identity economics la yidhaahdo oo qofku wuxuu isku haysto ama uu doonayo inuu noqdoba eh, ayaa keenta inuu wixii loogu talagelay sideedu u qaban karo oo masalan qofku yidhahdo cashuur qaadan wanaagsan baan ahay hadduu cashuur qaadan wanaagsan yahay micnaheedu uu u fasirto in cashuur wanaagga uu ku jiro inuu lacagtii qaado oo uu u geeyo dowladdii bixinta canshuurta ayaa ah mid ay inta badan muwaadiniinta dunida ku faanaan sidoo kalena waa ammaano dowladaha qaadaahi ay xaqiijiyaan inaan lagu tagrifali karin islamarkaana shacabka loogu qabto adeegyada ay u baahan yihiin ee dowladda ay xaqa ugu leeyihiin
warbixintaasi waxaa inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan halka aad kala socoteenna waa v o a
golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa xalay ku guuldaraystay inuu is-afgarad ka gaaro qaraar la xidhiira in markaasi la unko hab cusub oo lagula xisaabtamo laguna cambaareeyo kuwa ku lugta leh adeegsiga hubka kiimikada ee dalka suuriya fadhiga golaha ammaanka waxaa hareeyey weerar afka ah oo ay isku qaadeen danjirayaasha maraykanka iyo ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay jacfar kuukaay ayaa warbixintan inoo haya
mahadsanid falastiin ujeeddada mooshinkan oo ay soo gudbiyeen maraykanka ingiriiska iyo faransiiska ayaa ahayd in hab bedela loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay-adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada ah kaasoo la aasaasay sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii in muddada loo kordhiyana uu codka vitowga ah horey ugu diiday ruushka kulanka ayaa looga dooday warbixintii bilaha ahayd ee agaasimaha hay-adda xakamaynta hubka kiimikada axmed azomjo waxaana faraha isku taagtaagay danjirayaal maraykanka iyo ruushka ee golahaasi taasoo ku aadanayd adeegsiga dowladda suuriya ee hubkaasi maraykanka ayaa u ololeynayay inuu ka soo saaro golaha ammaanka qaraar lagu cambaaraynayo maamulka madaxweyne bashaar al asad danjiraha suuriya ee golahaasi ayaa eedeyntaasi gaashaanka ku dhuftay waxaanu maraykanka iyo xulafadiisa ku eedeeyey inay iyagu hub iyo maalba ku taageeraan argagixisada dalka suuriya فإنني أدين باسم حكومة بلادي ومن جديد كل الاتهامات الأمريكية والغربية waxaan si daran mar kale u cambaaraynayaa eedeymaha maraykanka iyo reer galbeedku ay u jeediyeen xukuumaddayda kuwaasoo ah inay adeegsatay hub kiimika waxaanan hoosta ka xariiqayaa in ay yihiin eedeymo baadila iyo been rakhiisa kuwaasoo ay maraykanka iyo xulafadiisa golahan ku jira maciin bideen markii ay dareemeen in kooxaha argagixisada ah ee ay hubka iyo maalkaba ku taageeraan dhibaato la kulmayaan kuna guuldarraysanayaan inay waajahaan ciidamada suuriya iyo bahwadaagtooda niki hali oo maraykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rajiimka bashaar al asad uu hubkaasi si arxam darra ah u adeegsaday iyadoo xustay in maalin ka hor la xaqiijiyey in hubkaasi uu asad muwaadiniintiisa ku weeraray magaalada ah meel ku taala duuma iyo bariga dimishik halkaasoo ay dad badan oo caruur ay ku jiraan ku geeriyoodeen
waxaan haynaa warbixinno sheegaya in nidaamka asad uu shacabka suuriya marar badan u adeegsaday gaaska siiran gaar ahaana toddobaadkii hore oo uu habeen hore ugu dambeeyey waxaa jira caddaymo muuqda iyo tobannaan dhibanayaal ah sidaasi daraaddeed waxaanu soo jeedinaynaa in golaha ammaanka u cambaareeyo tacadigaasi
danjiraha ruushka qaramada midoobay u jooga fasili nebensiya ayaa tilmaamay in warbixinnada uu maraykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo nebensiya ma aanu dafirin in hub kiimika ah suuriya lagu adeegsaday laakiin waxa uu su'aal ka keenay cidda hubkaasi isticmaashay qoraalladani xaqiiqo kuma salaysna bal ee waxaaba ka buuxa been badan ruushku maanu inkirin in khaanshaykhuun loo adeegsaday hub kiimika laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi adeegsatay haali ergeyga maraykanka jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa u fadhisa ayaa ruushka ku eedeysay in uu caqabad ku yahay dadaalka lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka kiimikada ah ee suuriya waxaanay hoosta ka xariiqday in uu ku falaadayo hannaankii xaqiiqa baarista
ruushku wuxuu doonayaa inuu baarayaasha u doorto sida uu isagu jecel yahay wuxuuna doonayaa inuu hannaan isku yaacsan uu u adeegsado baaritaanno aan loo baahnayn wuxuu doonayaa in golaha ammaanka uu kari waayo inuu isla meel dhigo waxa lagu qorayo warbixinta kama dambaysta ah
ruushku arrintaasi waa uu beeniyey waxaana uu safiirkiisa qaramada midoobay u jooga sheegay in maraykanka iyo dalalka la safanba ay moscow la ficiltamayaan iyagoo ka caraysan guulaha dhinaca siyaasadda ah ee uu dalkiisu hogaaminayo ee suuriya laga gaaray waxaa noo muuqda in maraykanka iyo ingiriisku ay u tafaxayteen inay fadhigan ka weeraraan ruushka si wacan ayaanan u garanaynaa sababta ka dambaysa weerarkan sababtu waa shirkii wadahadalka suuriya ee ka dhacay sooshi ee guusha u soo hooyey hannaanka siyaasadda suuriya waana taa arrinta ka masayrisay labada dal waxaanay go'aansadeen inay weerar afka ah ku qaadaan ruushka niki hali waxa ay fadhiga golaha ammaanka ka sheegtay in ruushku uu dhabarjab ku yahay rabitaanka beesha caalamka isagoo doonaya in uu gar iyo gardarraba difaac u ahaado maamulka bashaar al asad
waa masiibo weyn in ruushka uu dib noogu celiyo meeshii aan ka soo bilownay oo ah in la xakameeya adeegsiga hubka kiimikada ee siiriya laakiin ma joojin doono dadaalkeena ku aadan sidii bannaanka loo soo dhigi lahaa oo beesha caalamka loo tusi lahaa tacadiyada maamulka siiriya si ay tallaabo uga qaataan dowladda ruushka waxa ay tuhunsan tahay in mashruucan uu golaha ammaanka ka dooday uu yahay mid loogu xaydxaydanayo in weerar militari lagu qaado dowladda suuriya isagoo taasi ka ambaqaadaya waxaa fasiilih nebensiya danjiraha ruushka ee qaramada midoobay uu sheegay inaanay dowladdiisu marnaba aqbalaynin in suuriya loo goodiyo
ma aqbalayno in la bixiyo tilmaamo aan la hubin ee la xidhiidha in hub kiimikaa la adeegsaday ka hor inta aanan la samaynin baaris lagu kalsoonaan karo mana oggolaanayno in qaran madax bannaan loogu cagajugleeyo falal aan loo haynin caddaymo muuqda
qaraarka uu meelmarkiisu fashilmay ayaa waxa uu si kulul u cambaaraynayaa saddex weerar oo la sheegay in hub kiimikaa loo adeegsaday kuwaasoo uu rajiimka bashaar al asad ka fuliyey gudaha dalkaasi warbixintaasina jacfar kuuka ayaa nala socodsiinayay markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka inta noloshu keli tahay codka cabduqaadir juba
cagilka aadmigu kole kama salkaari sida ka hanuurka lahey kii kashay dadeeqide kolkii aanjali cabaa kasulida siisaay sida ka hanuurka lahey kii kashay dadeeqide kolkii aanjali cabaa kalsoonida siisaay kalgacal way hayaa nafta kubuu kabaaya kodaxa badnagigu kalsoono helelahelayalo kordhiyay kalgacal way hayaa nafta kubuu kabaaya kodaxa badna igu kalsoono helelahelayalo
codkaasi macaan ee cabduqaadir cumar macalin jubba iyo heestii intaa naftu keli tahay ayaanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii arabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kukay falastiin axmed iimaan iyo bashiir abiiker oo dhinaca iskudubaridka noo joogay intaannu dib u kulmayno dhammaanteen waxaannu idin leenahay nabadgelyo
marwaadaan si kaamilahey ugu kaalinkaade doqonima iyo bokibi rabbi duukaleh shaay marwaadaan si kaamilahey ugu kaalinkaade doqonima iyo bokibi rabbi duukaleh kalgacal way hayaa naftan kugu kabaaya kordaxa badna igu kalsoono helelahelayalo kalgacal way hayaa naftan kugu kabaaya korda xabadna igu kalsoono eleele helayaalo